barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah kowda bisha disembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti noogu yahay hal abuur da'yar oo ka sheekayn doona suugaantiisa iyo himiladiisa dhanka fanka anigoo sidee jiraa dadka aan xaafadayda aniga intay la degan baan runaantii aad iyo aad u mashquulin jiray saan kolba heblo ugu qoslinayo aan heblada kala ooreysanayo haddana kabacdi aan maasa ama geeraarnan u akhrin jiray saan u waday u waday waday keligaygaan iska burqadaa burqashadeedana waxayd heestii ugu horraysay sidee jirkayga sameeyo baan haddeer idinku soo dhaweynaya kaalimaha heesaha aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid ah rabbigaan haynahay aqalkuu ridaayo marka lama dulsaare dumarkuna kamaadsiyo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
baarlamaanka dalka ciraaq ayaa lagu wadaa inay maanta ka doodaan iscasilaadda uu sabtidii shalay u gudbiyey ra-iisul wasaare caadil cabdilmahdi fadhi aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeelanayaan magaalada baqdaad ayay mudanayaasha baarlamaanka cod ugu qaadi doonaan inay aqbalaan iyo in kale arinta iscasilaada ra-iisul wasaaraha hase yeeshee waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya inay dhici karto in baarlamaanka ay diidaan iscasilaada ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo kadib cadaadis aanan kala go' lahayn oo uga imaanayay shacabka kuwaas oo tan iyo bishii oktoobar waday mudaharaadyo ka dhan ah xukuumadda dhinaca kalena dhammaan magaalooyinka waaweyn ee ciraaq ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay shacabku ugu baroordiiqayaan dadkii lagu dilay banaanbaxyada ka socda dalkaasi meelaha maanta laga soo baxay waxaa ka mid ah magaalooyinka ay degaan dadka suniyiinta ah oo awal ka gaabsanayay dibadbaxyada iyaga oo ka baqayay in ay dhibaato ka soo gaarto xukuumadda ay majaraha u hayaan shiicada in ka badan afar boqol oo qof ayaa ku dhintay banaanbaxyada ka socda ciraaq tan iyo bishii oktoobar ee sanadkan
tobannaan kun oo qof oo mudaharaadaya ayaa dibadbaxyo ka dhigaya waddooyinka waaweyn ee magaalada hong kong maanta oo axada kadib muddo kooban oo banaanbaxyada waaweyni hakadeen sababo la xidhiira doorasho magaalada ka dhacday oo ay si weyn ugu guulaysteen kooxaha doonaya dimuqraadiyadda banaanbaxyadan ayaa yimid maalin uun kadib markii ay booliiska iyo kooxa mudaharaadaya isku dhaceen taasi oo ay booliisku isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa markii u horreysay tan iyo afariyo labaatankii oktoobar oo ay dhaceen doorashooyinkii golaha deegaanka ee magaalada dadka reer hong kong ayaa lixdii bilood ee u dambeysay waday mudaharaadyo ay ka qaybgalayeen dad aad u fara badan taasi oo ka dhalatay cabsida sii kordhaysa ay dadku ka qabaan in nidaamka adadag ee shiinuhu uu dhaawacayo xorriyadda magaalada dadka isku soo baxay maanta ayaa sheegaya inay ka go-an tahay inay cadaadiska kusii wadaan mas-uuliyiinta maxalliga ah ee magaalada kuwaasi oo aan weli bixin wax tanaasul ah oo ay ku sheegayaan in doorashadii bishii hore looga guulaystay subaxnimadii hore ayaa kooxo banaanbaxayaasha ka mid ah waxay isku soo bax ku qabteen qunsuliyadda maraykanka ee magaalada si ay uga mahad celiyaan xubnaha golayaasha sharci dejinta ee maraykanka ee dhowaan ansixiyey sharci lagu taageerayo mudaharaadayaasha hong kong
warkii caalamka ayaad la socoteen waxaadna ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa boosaasu kusoo diyaariyey waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda duurnimo ee v o a axad walba barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah wiil dhallinyara oo lagu magacaabo saadaam axmed cismaan oo igaga warramay sida uu hal abuurkiisa ku bilaabay saadaam waxa uu ka mid yahay dhallinyarada xilligan gawaarida dadweynaha ku dhaqa magaalada boosaaso waxa uu isku maaweeliyaa xilliyada uu shaqada uu hayo iyo xilliyada uu xaafadda uu joogo si uu hal abuurkiisa ah uga midha dhalin lahaa saadaam oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaan si qoto dheer igaga warramay sida uu ku bilaabay hal abuurkiisa aad iyo aad baan run ahaantii u dhowahay anigu inkastoo haddana dhallinyarada aanaan jeclahay inaan markasta dhiirigeliyo taasoonan jeclay inaan isaan u dhiirigelinayo waxay tahay waxaan idhi ereyaan anigu aan diyaariyo ahaa markaas barnaamijkayga anigu khaasatan ahaanteyda maskaxahaanteyda aan ku diyaariyey hal abuurkayga aan ku diyaariyey marka waxay ahayd waraabaha dhiira wuxuu dhabada ugu jiraa dhallaanka meermeero inuu dhufayska kala dhaco dhankay dhowuhu eegayaan mooye indhowhu waa wax maqaloo keliyaat naf baa jirta dhoobsan weligeed dhallaan soo habaabay baa jira dhex yartuna may ogeyn oo dhaqanku waa naga dhiiran yahay armaan dhabbada aan u degay dheef aniga yay maqnayn oo amaa dhaqan iga halaabiyo amay dhallintu ay wax maqlaynin amaan daadixiyey dhaadkii amaan daadixiyey dhaadkii amaan hibada dhaqankiiyo hiddaha dheesha maan habaynin naf baan ahay dhiiranoo dhallinta u horrayso oo dhaqankana adkayso oo dhaadka lagu yaqaane naf baan ahay dhogaysanoo indhaha baarkooga mooyee indhaha baarkooga mooyee naftuna way dhiiran tahay dhaqanku waa noo midkii dhallintu waa noo midkii dalkuna waa noo midkii maasaa dhiirigelin baan horta kaga hadlayaa dhallinyarada iyo qofka aduu keligiisa ama dhiirigelinta jecel oo waxaad adigu dhiirigelinaysa weeye marakanna waxaan dhiirigelinayaa
goormayse ogaatay inaad hal abuur leedahay saadaam oo aad wax curin ka dho wallaahi sideed jirkaygii sideed jirkaygii waan yaraa anigoo sideed jiraa dadka aan xaafadayda aniga intay la degan baan runaantii aad iyo aad u mashquulin jiray saan kolba heblo ugu qoslinayo aan heblada kala ooreysanaya haddana kabacdi aan maasa ama geeraaran u akhrin jiray saan u waday u wada waday markaan looda raaco maalinkii aan xoolaha eegayo kale keligaygaan iska burqadaa burqashadeedana waxayd heestii ugu horreysay sidee jirkayga sameeyo baan haddeer idinku soo dhaweynayaa heestaasna waxay ahayd amaahan ruux istaahila maqan nafta dayni waaye wula digatay maanko dugsimooday baa timid cawa deeqday baa tahay darajada horteede ruhaantii heestaas markaan samaynayay aad iyo aad baan u dhiiranaa dhexda waan xidhay meel kasta waa xidhay dhexda dhiiran baanahay dhibto waanu diidaa naftani ma dhoofto dhugaalka ma dhaqaaqdo dhulka ay u dhalatayo dhaqankay adkaysaa naftani ma dhoofto dhugaalka ma dhaqaaqdo dhulka ay u dhalatay dhaqankeed ku dhaaftaa dhallinyahay wax maqalo weligaba dhiirano dheegnahawna dhigin qaar cidladii dhibtiya qaar dhurwaayadu ay joogaan saadam bal waxaad iga warta marka waxaad tiri sideed jirkaygii baan is ogaaday inaan keligay wax curin karo ugu horeyn taa iskuol ma soo dhigatay gabaygaaga xagee ka bilaaba horta weligay iskool ma dhigan oosaan xoolo eegay dee wakhtiguu imid marna xoolaan eegay marnaan magaalada booso imid shaqadii aan bilaabay waxay ahayd baabuur dhaqe waxaan isku dhiirigelin jiray wakhti walba si aan anigu nolosheeda aan u maareeyo oon baabuurteeda markaan soo dhaqdo haddaan laba doorar soo helo maalinka ugu badnaa waa maalinkaan afar doorar soo helo afarta dooraraan soo helo laba waa cashadii labana surwaal baa lagu soo dhubay oo dhalinyaro waa taqaanaa xeerkayga markaa waxaan sameeyey maareyntaasaan ku jiray laakiin waxaan jeclaa mar kastaba haddii aan waxbarasho helo inaan anigu waxbarashadeeda ku dadaalo oon xooga saaro way adag tahay nin dhallinyaro ah oo aan iskuul soo marin oo waxba soo dhigan inuu wax qoro wax curiyo cid kaa saacida ma jirdhaa dhankaas iyo hal abuurnimadaada wallaahi cid iga saacida ma jirt ma jirin haddana waxaan ku taxadali jiray dadka dhallinyarada adu aan aqaano inaan waraaqad yar qaato oo meelaha aan kasoo raadsado aan dhahay saaxiibayaalo in yaro xarfaa bali xarxariiqa xarfahaas de baan aniguna sii akhrisan jiray oo markaan sii akhristo baataajacda baan hadhow aan suran jiray xaraf walbaalku ka socdo ka tixraac halka aan ka keenay bay ahayd maansadii ahayd yeel markaad leedahay yurub miyaad ka timid yaradkaaga anoo bixin seen kuuba yeelaa yaa leeday su-aashaasi ka socotay marka haddii aan waxbarasho helo haddeer aad baan u dhiirinaya waxbarasho haddii aan helo runahaantii aad iyo aad baan wax u baranaya weliba xooggaan saaraya waxaa iisii dheer dhalashadaydu waa halkan laakiin barbaarkaygu waa xaggaas balaambeerkayegey naftani bilicdaheediyey balaambeerkayegey naftani bilicdaheediyey indhahambaarkayegey indhahambaarkayhegiyey alloo baladkaygada alloo budlanihibeda naftuna baaribay u tahay naftuna baaribay u tahay naftuna baaribay u tahay balana kaba fogehe budlaanboosahasaayo allo baladka higada ma jidhaa adiga ehelkaaga ama qoyskaaga cid horey usoo gabiyay jidha aad ka wadatid hibadan may wallaahi garan maayo cid aan ka dhexlay sidee jirkay waxaan sakoon anigoo hal abuur le hal abuurkiina de waxaa layidhi murti adiga kaa daweyn meel baa lala raadsadaa haddii kale waa lala waashaa markii ugu horreysay horta waan yaabayo markaan meel aan la aado waa garan waayey baan idhi bal horta ha yaabina bal yaabka la heshiiye yaabka sidiisa waa lala heshiiye yaabkii baan deetaan la heshiiye waan fikray maskaxdaydi bus markaan imday baa horta saa u dhaqaayay waa isku tixgeliyey si aan u bilaabo inaan heer gaaro ama aan waxbarasho u helo ama aan xoogga u saaro ama nafta aan dhiirigeliyo marka meel hibe kama raacin laakiin waa hibe ee baisiiyey markaan gawaarida dhaqay ahaa waa isku maaweliyaa heesta markaan baabuurka dhaqay waxa weeye haddaan ana waa haddaan wuxuu barasha dheer naftani barri bay tahee shaqada dacad baanu ahay damiirkuna uu isiiyey inaan gaadhiga dhaqown duliyo baarnaba caddeeyo hadoolarna qaatee markaa heestaas saasoo ku keena waa isku dhiirigeliyaa dhalinyarada kale aad la shaqaysid oo baabuurta kula dhaqa sida u arkaan hal abuurkaad leedahay run ahaantii dhalinyarta meeshaygala shaqaysa markaan anigoo heestaaya arkaan qaarkood way wada dhegaystaan qaarkoodna waa igu qoslaan waxay dhahaan murti meel lala aaday baa murti la dhaxay laiska heesaaba markaasaa waxaa dha warniyo hadal balagama jeexay hanaanoo leeya haybad baa loo daayay mar baan iska gaaraya ahankaasa intaasaan needada ku qaboojiyaa oon isku dhiirigeliyaa heesa aan isku dhiirigeliya waxaa ka mid ahaa oo haddana iisii tixraaca oo heestan ah haddaan haddaan keligay ahay anigu garbaha miyaan godobka gelaya haddaan keligay ahay garbaha maan godobka gelayaa godoon weligay ma dhigin naftana gaadhsii ma odhan godoon weligay ma dhigin naftana gaadhsii ma odhan garaadku hadduu ku dhalay garnaba ima siinine godoonigu reebtaye gayega waan joogayaa haddaan gabadh yahayn ku rabay garaadkii adi ku dhalay hadduu galab moodayu nafyahoon garab haysanba gabadha kaa doontay markaas waxa weeye gabadha dee markaa qofku keligiis markuu yahay wuu isku dhiirigelinaya dhalinyaro weeye waxbaad jeclaan kartaa dareen baa ku geli karaa marka gabar uu garaad dhalay baan anigu jeclaaday gabadhii markaa garaadkii baan la soo safta waxaan idhi inkastoo garaad iyo gaashaanka midig baa garba lagu naqaaya weligee gun iyo gunnimo umaan dhalan mar haddaad garaad tahay gabadhaada gaaban garabkaan ku qabsada gaashaanka midig baa garba lagu naqaaya gooni kuu saari maaye waa garab xigeen nafta godoba ka gelin saadaam gabagabada barnaamijka hibada ee laabuurka idaacadda v o baa soo gaarnay waan kaaga mahad celinayaa waqhtigaaga dhalinyarada waxaa jira dhalinyaro aad u tiro badan oo hal abuur leh oo aan hal abuurkooda ka faa'iidaysan dhalinyarada qaybta taariibta waxaan ka idhi ninkaan tala aqooninow taariikhna aanan dhigayninow tala miyay noqotaa waddan aadan lahayn oo taariikh aanad ku dhigan karin tiigsugu waa mid keliyaadee waddankeenna soomaaliyeed ma tixgelinnaa walaalayaalow habeerdarrayna baan idhi jaanas adiga lagu siiyey hana ka haadin baan idhi nafta adiga kuu baahan maama laga nixiyo aabba kaa werwera marnaba ma qaboobayaan labadii ku dhalay iyo beerkaan istaagayn bilic ma u samaynaa waddankaynu bilic ma u samaynaa waddankaynu beerinay beledkeenna ma joognaa baryada ma u diidnaa boosaaso mooye beeldarreyni mayna jaaniskeenna weyn dhalinyaro badan baa jira oo hal abuurka leh oo aan hal abuurkooda ka faa'iidaysan dhalinyarada maxaa leedahay dhalinyarada hal abuurka leh oon hal abuurkooda ka faa'iidaysanayn waxaan leeyahay hal abuurka waa in laga faa'idaystaa waa in la yimaado goobta uu xaqa u leeyahay iyo uu abaalmarinta uu ku leeyahay inay yimaadeen waxaan jeclaa ay ka faa'iidaystaan hal abuurkooga ay la wadaagaan bulshada sidaan aniguba dareenkayga bulshada ula wadaago inay iyaguna ula wadaagaan baan ku dhiirigelinaya dadku sida u arkaan marka inaad nin dhalinyaro ah tahay oo haddana hal abuur leh dadka qaar adigoo heesaya haddii lagu arko waxaa laleeyahay ninkaa waa waalanyahay haduuda markaad heesayso adg meel fiican bay kuu maraysaa oo heestaa kuu baxaysa dadka qaarna waxay isleeyiin ninkaa mashalbu ka sii daayay mise maantuu ka dhaqaajiyey wuu isla hadlayaa oo isdhahayaan sida haddeer oo kale aanu markaan gabayga tirinaya ama maansada aan tirinayo aan leeyahay dhaqaniga hallaabiyo dhaad aan lahaaba dhugashadan bare aniga dhankaan u leexdiyo dhiid baana ideenaya samar dulqaad la weeye suugaantaba haddaan sido sideedaba haddaan sido dhabarkaa iga saraysee cidna imay su-aaline si yar maan u wadaya markaas waxaan anigaas ku jawaabaya markaan waxaan leeyahay sareedoy haddaan hee sun iyo caashiqi hee seedaha uu gaaray hee sunno kaama degi karo markaas ana waxaan leeyahay haddaan saaka seexdoon samri aan ku seexdoon saaka toosi waayoon shalay aan samraayay soox waa midkaan haray su-aaliga da'weyne suugaanta oo idil kulligeed sitaayo dhabarkaan ku sidayaa ilaa intay jeceshaa marka inaad hal abuurka aa ka gaadhin ilaa aduu waxaan jeclahay halabuurka maskaxdeeda inaan aad u toojiyo oon bulshadeeda la wadaago waxaa leeyahay bulshada wax lala wadaaga wanaagsan bulshada waxaan jeclahay halabuurkayga inaan aad iyo aad ugu soo bandhigo anigoo dadaalaya weliba xooga saaraya aduu waxaan jeclay ilaa xeerka aduu la dhihi karo hebelkaas waa gabyaa weyn ama waa xiisaa weyn ha inaan ka gaaraan jeclahay oo dadaalkaygana waa sii wadaya waan jeclay aad iyo aad baan jeclahay sidaa heestan aan anigu gabadha hantiileyda jeclaaday oo hodan la dhaho hodanay hallaysay xalay hooyani waaye hurda seexani waaye naftu waaba hallowday hameygiina hallaysay hadba wiil la dagaalay hadba wiilba la dooday waa eraya iswada raacsan oo dee qof adigu hanti adigu le gabar hantila haddii aad jeclaato adigu waxaad noqonaysaa daciif markaa liita marka waxaa la jeclay waxaa la jecel yahay markaas inaad adigu dhiiranaan iyo dhiirigelin aad wadato macnaha dhankaaga ah aanan ahayn dee shaqsi kale inaa tugto tiraada hebelo i dhiirigeli waa wax dabdara ah laakiin waa inaa adigu maskaxdaada aad ka xisaabtantaa oo tiraada dhiiranowniyo dhexda xiro habeen habeenada kamid waxaa igu dhacday inaan gabar leyla la dhaho aan isbaranno weligay filinkamaan daawan deetana meel shaaha isku barannay waa isaag faraysana markaas waxay tiri bow abwaan miyaa tahay abwaan abwaan baad u egta saari may say tiri bow inaad ammaantaa rabo waxbaan kaa dareensanahay saairi leyley timahaaga carabtale leyley indhahaaga biliisha leyley ilkahaaga luulka leyley dhownaa dhalaalka leh leyley quruxda aan dhammaystirin qaatirka kuumaa qurux kuu dhammaystiray qosolkaaga mooyey qalbigu waa qaboobaa quyarka markaad u joogtay naftu qiiro gelaysaa qalad maaha baan idhi qalbi adiga kuu qaldoomiyo hee qosolkaagaoo batabaa hee qalbiga qaboojin kare erayaal quman markaan dhahabay naftu ay qabowdaa qiiradan ka dhowraa qalbi dhoobsan baa jira aan dareemayn qabowge qosol waa meel loo daayay qalbi aanan qaboobeyn maxaa kaga gudubtaa marka caqabadaha kusoo fod saara oo adiga mararka qaarkood xiliyada aad shaqada ku jidho oo kale iyo xiliyadaad tirinayso hal abuurkaaga ama alifayso oo kale sidee kaga gudubtaa saadam caqabadaha kusoo fod saara hadda aniga caqabadaha isoo food saara maadaama aan baawur dhaqa ahay mararka qaar waxaa dhacda magaalada inay howlgalla ay ka jiraan oo dhallinyarta waddada maraysa ama shaqaale ahaadaan ama ciyaal iskool ha ahaadaan laiska kaxeeyo oo saldhigga la geeyo marka aniga caqabada food isoo saaraan waxaan jeclahay ama saldhig laygeeyo ama aan shaqadaydiiba maantao kale aan ka xanuusto oo xanuun igu dhaco inaan anugu markaa waxaan jeclahay ama gabay ama maaso aan isku dhiirigeliyo oon dhiirigeliyadeeda aan ku dhaqaaqo dadka qaarna waxay jecelyihiin inay isku ooyaan maanta dhancaacad ah laakiin anigu waxaa jeclahay inaan maansada iyo gabayga aan isku dhiirigeliyo ha horumar iyo adkaysi waad ka qaadanaysaa marka waxaan jeclahay mar kastaba inaan anigu maadaama aan suugaanyaankii ahay inaan anigu gaar ahaanteyda isku dhiirigeliyo heestan aan qaadayo iyo qosolkaan iga baxayaan isku dhiirigelinaya qayb haddaad wakhtigaaga aad gaariga dhaqdo subaxii iyo galabtii oo kale xilli maad hal abuurkaaga ka faa'iidaystaa oo aad wax qorataa
horta anigu waxa ma qoro laakiin maskaxdaan wax ku qoraa waxaan jeclahay markasta dee boogga markaan soo qaado waraaqadan wax ka arkaa oo qoraalkiibaaba iiga muuqda maskaxda iigu jirabaa halkaan iiga muuqda haddana markaan qalinkii soo qaato ileen niman baataajada dhigtay bes baan hay baataajadii unbaan qoraa xarafkii keliyaatee labaatan xarafka keliyaateen dhigac konton eray bay ii xisaabsanyah halka shanaan qoraa soddon eray bay ii xisaabsantay waayo waxaa keenaysaa waxbarasho la-aanta haddii aan aqoonyaan weyn ahaan lahaa waxaa dhici kartay inaan bugaag badan aan daabaco suugaanta aan sii siyaadiyo aan sii daabaco inkastoo kolkii iigu horreysay wakhtigu iigu darnaa aad u daciifa xataa dhiirigelinta aan ka seexday aan damcay inaan waxa dhanbaba iska ilaawaba aan faraha ka qaado haddana waan isku dhiirigeliyey hees baan isku dhiirigeliyey iyo ereyo aan anugu habeeyey gabagabada barnaamijkaa soo gaarnay maxaad guud ahaan dhallinyarada ugu baaqaysaa xilligan ku dhagaysanaya dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa fursad aad iyo aad u qaaliya haystaan dhallinyarada waxbaranaysa ama waxbarashada haysta ama iskool ahaadaan dugsi ahaadaan jaamacad ahaadaan aniga weli ima soo marin laakiin dhallinyarada jaanis weyn bay haystaan ka faa'idaystaan baan leeyahay ka faa'idaystaan ana isku dhiirigeliyaan baan leeyahay dhallinyara waddankeena dhawaq lagama maqle eh dhaadkeenna aan adkayno waxbarashadu waa muhiinoo marna lagama maarmee waa midaad keyrkaa iyo afkaaga aad ku badise intaasaan kula dardaarmaya dhallinyarada iyo meel meelba ay joogaan aad iyo aad baan u salaamaya dhallinyarta anigoo kale ah marka waxaan leeyahay dadaalka saara iyo xoogga hala saara baan leeyahay waxbarashada aad iyo aad bay muhiin u tahay dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hibada iyo alaabuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf waxaana barnaamijka martiigu ahaa saadaam axmed cismaan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso intaa barnaamijkan lamid a ku kulmi doon waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waata halkaas aynu ku dhaafno xubintii hibada iyo hal abuurka oo uu noo soo jeedinaya yuusuf halkaad kala socoteen waa idaacadda v o a haatanna wararkii ciyaaraha waxaa la diyaara nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid maxamed dhegeystayaal kusoo dhowaada wararka ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo waxaa xalay la sameeyey isku aadka koobka qaramada yurub ee bisha juun ee sanadka fooda nagu soo hayaa lagu qaban doono dhowr wadan oo yurub ah groupka a waxaa ku wada jira xulalka turkiga talyaaniga wales iyo switzerland ciyaarta furitaankana waxaa magaalada rome ay ku dhex mari doontaa xulalka talyaaniga iyo turkiga groupka b ayaa iyana waxaa fooda isdari doona xulalka denmark finland belgiumka iyo ruushka laakiin groupka uga adag ee groupka geerida loo bixiyey ayaa ah kan ay ku wada jiraan xulalka faransiiska iyo jarmalka iyo weliba waan idhaahda groupka c waxaa ku wada jira xulalka holland ukraine austria georgia belarus iyo weliba kosovo laakiin kan ugu adag ayaa sida aanba horey u sheegay waxaa iskula jira xulalka faransiiska iyo jarmalka iyo guruubyada kalena waxaa ka mid ahay spain sweden poland iyo mid ka mid ah xulalka bosnia waqooyiga ireland slovakia iyo jamhuuriyadda ireland oo iyaga isreebreeb kala sooc ah ee geli doona iceland romania bulgaria ayaa iyana waxay ku jiraan groupka f aan idhaahda dhegeysta laga raali ahda xulalka iceland romania bulgaria iyo hungary isreebreeb ayay geli doonaan waxaana mid ka soo baxa ay ku biiri doonaan groupka f oo ah kan uga adag oo ay ku jiraan xulalka bortuqiiska faransiiska iyo jarmalka waa tahay ciyaaraha dhinaca naadiyadan haddii aan fiirino ingiriiska kulanno ayaa dhacay shalay galab iyo xalay manchester city waxaa celisay oo barbardhac laba iyo laba gool ah la gashay kooxda newcastle banley iyo crystal palace laba iyo eber waxay guusha ku raacday crystal palace chelsea waxaa ka badisay westham oo dirtay hal iyo eber liverpool ayaase laga bedelyahay oo tan iyo intii uu horyaalka bilowday aan marna dhinaceeda dhulka la dhigan laba iyo hal ayay kaga badisay xalay fiidkii kooxda brighton tottenham iyo bournemouth saddex iyo laba waxaa ku badisay kooxda tottenham waana kulanka labaad oo xiriir ah oo macalinka cusub hose marino uu guul ka keenayo horyaalka premier leaga ciyaaraha ee galabta dhici doona waxaa ka mid ah arsenal oo la ciyaari doonta norwich iyo wolverhampton wondres oo la dheeli doonta sheffield united leicester ayaa caawa la ballansan everton manchester united waxay la dheeli doontaa aston villa dhinaca spain ciyaarihii xalay dhacay real madrid ayaa shalay galab laba iyo hal kaga badisay dubartivo alaves real socida iyo aibar afar iyo hal waxaa ku badisay socida mayorka iyo real betis laba iyo hal real betis ayaa ku badisay valencia iyo viarealna valencia ayaa laba gool iyo gool ay guusha ku raacda dhinaca talyaaniga ciyaarihii dhacay atlanta saddex iyo eber ayay dirtay bresia genoa iyo torino hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda torino fiorentina mar kale ayaa laga badiyey oo kooxda leej ayaa hal iyo eber ku garaacday weliba leej waxaa tababaro u ah fabio leverani oo ah tababare ay hooyadii soomaali tahay abihiisna talyaani uu yahay hore ayuu ugu soo ciyaaray kooxaha livorno iyo lazio ciyaaraha kale ee talyaaniga ee dhici doona galabta waxaa ka mid ah ciyaarta juventus ay la dheeli doonto sasuolo goordhow ayay bilaaban doontaa afartan daqiiqo ku dhowaad kadib inter ayaa la dheeli doonta sbal parma iyo milan ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo lazio waxay la dheeli doontaa udanes napolina waxay la ballansan tahay bolonia spain kooxda barcelona ayaa waxa ay caawa la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee barcelona oo weliba horyaalka hogaaminaysa waxa ay la dheeli doontaa caawa kooxda atletic madrid waana mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka laliga levent iyo getef ayaa iyana caawa is arki doona spiliana waxay shan daqiiqo kadib baa ayla- ciyaarteeda ay soo geli doontaa waxayna la dheeli doontaa kooxda leganes dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa aad baad u mahadsan tahay nuur haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta salaad maxamed sharbi salaad derbi iyo heestii beni raadmale
aqalku ridaayo dalka lama dul saare dumarkuna kamaatiyo samadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu toosaday dalyaama noqoto bunka gaari waaya annaa waan israacsayo miyadya qurdadamba ayaan reer ku oge xalay baan riyaaqo ruuxaani itimi raadkeeda guraye anigiyo raxmo qura ayaa rubis la joogane Abinirad male, abinirad male, lela laudun moga. Abookida ayo, raaxada adduunyada, ani wayga taagtee. Sidiqiila ii qoray, geed buu ku raarmo, rees gaari waaye. waqtigu imaroono ragga igama taaro dhanna ima ridaye ragsama lahayntiyo malaysku riixa kala reebay dunide wax dhambaan rabaadoon wucla orod ku daalood raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte
waa tahay heesta beeni raadmale iyo codka macaan ee salaad derbe ayaan dhegeystayaal intaasi kusoo gabagabeyn doonaa waxaana ay heestaasi ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir- bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca ah soo saarista inoo fadhiyay tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
Abinirad male, leela lawdun mooda.